kuse ka baxday iyagoo maqaamin guryo kariimin wanaag badan wa nacmatin barwaaqo ay kaanuu ahaayeen fircoon iyo raggiisa fiihaa barwaaqada gudaheeda saakihiina kuwa ku raaxaysa kadaalika sidaasaa arrinku ahaa wa awrasnaaha nicmadiin waxaan dhaxal u siinay qawman dad aakhariina kale muusiya raggiisa famaa bakat ma ayan ooyin calayhim fircoon iyo raggiisa assamaa samada uma ooyin wal ardu dhulkana uma ooyin manduuqa aayadday ku dhawaaqday mafhuumkan laga garan waxaw qof mu'mina haddii uu dhinto dhulka meeshuu uga sujuudi jiray alle ku caabudi jiray waa ooyay dagob qallalan baa nabiga mimbarka alwaaxda intaan loo samay uu khudbada ku aqrin jiray kolkuu nabiga ka dhaqaaqayna dagobkii baa ooyey sidoo kale dhulku ilaah ku caabudi jiray mu'minka ee isku sujuudi jiray waa ooye samadana waxaa ooyaya camalkiisa suuban meeshii la marin jiray ayaa ooyeysa kolkay waayaan idan kuwa kan cirkana gaf iyo xumaan baa u fuuli jiray dhulkana cisyaan bay ku samayn jireen dhulka ilaah ku caasin jireen baa farxaya oo geeridooda ku farxaya iska daa ohin loo ooye samaawaadkiina waa farxayaan wamaa kaanuu mana ayaa noqon mundariina kuwa loo kaadiyo ee daadkaan la mariyey walaqad waxaa dhaba najaynaa inaannu samata bixinnay banii israa'iil nebi yacquub awlaadiisa min alcadaa'i baannu ka badbaadinnay almuhiini xaqiraayey oo wiilashoodaa la gowrici jiray gabdhahana waa la yska dhaafi jiray xaqiraad iyo dulli baa lagu hayay min fircawn fircoon baannu ka badbaadinnay innahu fircoon kaana wuxuu ahaa xaaliyan mid kor noqday min almusrifiin inta xuduudda gaduubtay ka mida oo wax alla wixii xalaala oo dhan buu derderay xaaraan buu u gudbay qanciwa walaqad waxaa run ognahay korkeed calalcaalamiina uunkay la noolaayeen ee jinni iyo insiba laha ayaan iyaga ka doorannay nebiyaal ku badinnay wa aataynaahum waxaan siinay min al aayaati mucjizayaal maabaan siinay fiihi gudihiisa ay balaa'un barwaaqa ku sugan tahay mubiinun cad baddaa loo kala dhambalay iyo malab cireedkii loo soo daadiyey iyo hilbihii ayaa ka mid ahaw kolka waxaasoo barwaaqa ah waxaa gacanta ku hayay fircoon iyo raggiisa haddii la baabi'iyeyna qoladana lagu wareejiyey kan badana taraku intay ka tageen fircoon iyo raggiisa kam taraku intay ka tageen badana min jannaatin beerayaal iyo wa cuyuunin ilayaal iyo wa suruucin masago iyo wa maqaamin guryo kariimin wanaagsan iyo wa nacmatin barwaaqo ay kaanuu ahaan jireen fiiha barwaaqada gudaheeda faakihiina kuwa ku raaxaysta kadaalika amarka sidaasuu ahaa wa awratnaaha barwaaqadii waxaannu dhacal siinay qawman dad aakhariina kale famaa bakat ma ayan ooyin calayhim korkooda assama samadu uma ooyin walardu dhulkana uma ooyin wamaa kaanuu mana ayan noqon mundariina kuwa loo korto walaqad waxaa dhaba najaynaa inaannu samata bixinnay banii israa'iil nebi yacquub carruurtiisii baannu badbaadinnay min alcadaabi cadaab baannu ka badbaadinnay almuhiini xaqirayay min fircawna fircoon cadaabkiisaannu ka badbaadinnay innahu fircoon kaana wuxuu noqday caaliyan mid kor noqdo min almusrifiin inta xadda gudubtay ka mida walaqad waxaa dhaba ikhtarnaahum inaannu doorannay calaa cilmin aqoon korkeed cala alcaalamiin unkii la wakhtiga ahaa ee jinni iyo insiba lahaa ayaan banuu israa'iil ka doorannay bikatrati alambiyaa'i waalmuluuki fiihim lagu badiyey wa aataynaahum waxaannu siinay min alaayaati mucjizayaal maabaannu siinay fiihi gudihiisa ay ku sugan tahay balaa'un barwaaqo mubiinun iska cadu inna haaulaa'i la yaquuluun kolkaa mushrikiintii kufaaru qureesh oo bacsigii iyo qiyaamadii diidan arag siday u hadleen qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi inna haaulaa kuwa kan kufaaru qureesha layaquuluuna waxay ku hadlayaan in hiya maa hiya waxa jiraaba ma aha ilaa mawtatunaa geeridii unbaa jirta geeridannadii al-ulaa ee horraysay qiyaamay diidan yihiin kolka waxbaa la soo bixinayaa oo la abaal marinayaadaan laleeyahay wax kama jiraan keliyata waxaa jirta geeridii horeennu dhimannay wamaa naxnu mana yihin bimunshariin dhulka kuwa laga soo faafinayaa ma yihin oo intaan dhul gallo in dib dhulkiina looga soo saaro dhici mayso bimunshariin kuwa dhul laga soo faafinayaa maahin hadday taasi jirto aabbayaal baa jira mar hore dhintay ha la soo bixiyo faatuu la yimaada nebigii baa loo quusayaa iyo raggiisii faatuu la yimaada biaabaa'ina aabbayaalkana la yimaada in kuntum haddaa tihiin muxamed iyo inta fikradda la qabta saadiqiina kuwa run sheegay markaasaa rabbi yidhi subxaana ahum iyaga miya khayru fiicnaan badan am qawmu tubac tubac miyaa qoomkiisii fiican tubac wuxuu ahaa nin ximyariya oo reer yamana oo meliga oo saalixa oo caadila markii dambena ninkii yaman xukumaba tubac baa naanays looga dhigi jiray iyaguna kaalay ahaayeen qawmu tubac siduu markaa tubac u waaninayey oo u wacdinayey markay tubac diideen ayaa iyagii la halaagay ahum iyaga miya khayru fiicnaan badan am qawmu tubac tubac qoomkiisa miyaa fiican iyo waladiina kuwa min qablihim iyaga ka horreeyey ahlaknaahum waa rognay innahum iyaga kaanuu waxay ahaan jireen mujrimiin kuwa dembiye waaweyn wamaa khalaqna ma aanan uumin asamaawaati hiraryaal waalarda dhulalyaal wamaa baynahumaa inta u dhacaysa laacibiin cayaarun ma aanan abuurin ee muhiimo weyn baa loo abuuray muhiimaduna waxay ahayd alla in la xuso oo lagu mahdiyo oo la caabudo ayaa ciriya dhul iyo uunkoo dhanba loo abuuray wasadaqa allaahu fii qawlih wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun maa khalaqnaahuma ma aanan abuurin ilaa bilxaqi xaq waxaan ahaynu maana abuurin walaakina ha yeeshee agtarahum badankood laa yaclamuuna ma oga haddayan ogeyn horay wax ogaan doonaan baatana inna yowma alfasli kala baxa maalintiisii ayaa miiqaatuhum madasha loo qabtaya ajmaciina siday u dhan yihiin marka yowmulfasliga la gaaray qiyaamo la tagana yowman maalin wey laa yuqnii uusan wax taray mawlan mid qaraabaha can mawlan mid kaloo u qaraabaha shay-an waxba uusan tarayn oo walaa hum ayan dadku ahaan doonin yunsaruuna kuwa loo gargaaro ilaa man dad ma ahaane raximallaahu eebba u naxariisay innahu eebbe huwa eebbe alcasiiz alla addoommadiisa ka adag alraxiimu naxariisow inna haa'ulaa kuwan mushrikiinta alla yaquuluuna waxay leeyihiin in hiya maa hiya waxa jiraa ma aha ilaa mawtatuna annaga geeridannadii ayuunbaa jirto runa alulaa horrayseen fidunyaa ku dhimannay wamaa naxnu ma yihin bimunshariin dhul kuwa laga soo faafinayaa ma yihin hadday jirta faatu la yimaada qoladiinna warkaa qabta biaabaa'ina bal annaga intaan la gaarin aabbayaalkana hadeerna soo tusa in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya ahum mushrikiinta maka miya khayru fiicnaan badan am qawmu tubac tubac qoomkiisoo iyana gaala aha miyaa fiican iyo waladiina kuwa min qablihim tubac ka horreeyey reer caad iyo reer tamuud min qablihim iyaga ka horreeyey ahlaknaahum giddigood waa rognay innahum iyaga kaanuu waxay ahaan jireen mujrimiin kuwa dembiye waaweyn wamaa khalaqna samaawaati ilalyaal ma aanan uumin waalarda dhulalyaal iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxle laacibiin inaan dan laga lahayn oo cirkiya dhulka iyo uunka la uumay abuuriddaa la abuuray dani inayan ka dambayn baabi'inta la baabi'inayaa dani inay ka dambayn dib u soo noolaynta inay danu ka dambayn adnaa caqlin qofkuu ku jiraa garan karaya muhiimo weyn baa ka dambaysa sababta abuuriddii hore lee abuuray cibaadatullaahi waxdahu bimaa sharac ayaa loo abuuray haddii la dabargooyeyna aakhiro in la tagoo la xisaabtamo ayaa loo abuuray dib damb ayaa loo baabi'iyey haddii la soo celiyeyna wixii warkii eebba yeelay in la karaameeyo oo janno la geeyo wixii diidayna la edbiyo cadaab la geeyo kolka abuuriddii hore loo abuuray iyo rogiddii la rogay iyo soo bixinta intaba lixikmatin caaliya ayaa ku jirta kolka wamaa baynahumaa laacibiin annagoo cayaaraynaa ma aanan abuurin maa khalaqnaahuma ciralyaalka iyo dhulalyaalka ma aanan uumin ilaa bilxaqi bisababilxaqi xaqnimo sababteed baan u abuurnay eebba in la xuso oo lagu shukriyo ayaa loo abuuray walaakina ha yeeshee agtarahum dadka intoodii badnayd laa yaclamuuna xaqiiqadaa ma oga haddayan ogeyn waxaa ka dambaysa inna yowma alfasli kala baxa maalintiisa ayaa miiqaatuhum madasha loo qabtaya ajmaciina say u dhan yihiin yowma maalin ayaa ummadala uusan laa yuqni waxba tari doonin mawlan ruux qaraaba ah can mawlan mid kaleoo qaraabaa xaggii shay-an waxba bikhilaafi dunya adduunyada khilaafsano qaraabadu waxba isartaa inta isbooqato ayaa midka jiran loo kaalmeeyaa ka dhintay la duugaa ka cayroobana loo xoolagooyaa ka martida ah la sooraa kolkaa wixii adduunka yaallay ma yaalla yowma maalin uusan laa yuqni waxba taray mawlan mid qaraabaa can mawlan ka kale u qaraabadaa uusan shay-an waxba u taray oo walaahum ayan dadku ahaanayn yunsaru kuwa loo gargaaro ilaa man qof ma ahaane raximallaahu eebba u naxariistay innahu eebba huwa eebbe alcasiiz alla addoommadiisa ka adag alraxiimu ee naxariista wey inna shajarata zaquum labadan maqda ee sheegtee midkaan horena looga sheekaynayo mujrimiintii ka xigana looga sheekaynayo mutaqiintii ayaa waxaa ku sugan aqwaa hidaaya kitaabka inuu kitaabu dacwatin wa hidaayatin wa axkaamin wa tashriicin uu yahay usluubkan uu isticmaalay ee tarkiib iyo tarhiiba marna dadka xunxun iyo waxay sameeyeen lagaaga digayo ciqaabka loogu talagalayna lagu taabsiinayo marna dadka fiicfiican iyo waddaday mareen iyo khayrka loogu talagalay ayaa marna himadaadii la kicinaya saad kuwaan ugu daranto marna waa lagu bajinayaa saad kuwan uga cararto abujahal calayhi lacaainullah ayaa burcad buu soo qaaday timir wanaagsan oo cajoo markaa baxdoo madiine laga keenayna wuu soo qaaday carruurtiisii buu uruuriyey markaasuu burcadkiina baaf ugu riday timirtiina yidhi ku qaat burcadka markay isku cuneen burcadkiiyo timirtii carab waxay cunto burcad iyo timir bay isula jeclay markaasuu yidhi haadaa huwa zaquum alladii yuhadidu bihi muxamed uu nagu goodinayo isleeyahay inna shajarata zaquum abiilaha baa lagu wadaa abiijahal kolkaasuu yidhi waxa la inoogu goodinaya waa waxa kan kolkaa timir burcad lagu cunay maxaa ka fiican zaquumkuu maxamed sheegaya waa midkan meesha uu naar ku sheegaya markaynu tagno burcad iyo timir baa inoo yahay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi inna shajarata zaquum kolkaa zaquumka waa geed baas adduunka geed ku yaallaa ma ah haddii adiga inta aad geed taqaano midka ugu xuna ugu qaab daran sida tuurbarbaarka oo kale ama dharkayn ama qabayaro ama xangeeyo oo kale geedaan dad iyo duuniya dugaa midna wax ka faa'iidaysanin in carruurta laga carariyo la bajiyo weligaa ka fogaada geedka isuin taabani haddaad ku fasiratana waa geed baas haddii kale geed adduunka ku yaallaba ma waa geed ku yaallaa aakhiro aakhirana jannada kuma yaalla naartu ku yaallaa oo wuxuu ilaaha yidhi subxaanahu casa wajalla geeddan markuu tilmaamayey muuqaalkeedii aad baa loo fulxumeeyey meeshay ku taallana tanfiid waa la yska eriyey innahaa shajaratun takhruju fii asli iljaxiim talcuhaa kaannahu ru'uusu shayaadiin muuqaal xumadiiyo foodeediiyo ubaxeedana madax shaydaan baad mooddaa waxayna ka baxdaa jaxiimo gudaheeda kolkaa qoladana lagu raashimayay markaasaa rabbi yidhi subxaanah inna shajarata zaquum zaquum waa geedka magaciisa zaquum geedka la yidhaa tacaamul asiim dadka dembiyaalka waaweyn abiijahl wa amhaaluhu cuntadoodii geedkaa wey muuqaalkiisa arag kal muhli muhligu waxa weeye wax madow oo gurmoon oo kharaar kolka waxaa u yarag haddaad taqaanaan ceesha xoolaha marka laga waraabiyo wadalka ama dac kaadida xoolaha iyo xaarkooda iyo biyihii wadaanta ka dhacay markay isla madoobaadaan ay uraan muhliga waa ka wadal madow ama haddii kale markii sinsin la shiido saliidda malabka lagala bixiyo meeshii waxaa ku hara maankaallada kuusanna qaar baa loo bixiyaa wax isku qasan baa ku hara murugaas inna shajarata zaquum tacaamulatin kalmuhli iyadoo madowga iyo foolxumada wadal daca lamida xagga kulaylkana yakli waa karayaa muhligii filbutuun caloosha qof ka cabbay gudaheeda ayuu sida jalamashaha lagu karinayo ay biyihiisa u karaan ayuu u karayaa ka qalyil xamiim biyaha kulusay u karaan kolkaasaa rabbi leeyahay malaa'igta yaa la amrayaa khuduuhu qabta abiijahl iyo amsaashiisa factiluuhu jiida ilaa sawaa'i iljaxiim waa meeshay geedka ka baxayay innahaa shajaratun takhruju fii asli iljaxiim kolkaa naarta salkeeda ku jiida humma markaad gudaheeda gaysaan subuu shuba fawqa ra'sihi asiimkan abiijahla madaxiisa dhaladiisa waxaad ka shubtaan min cadaabiilxamiim fii aan shubaalina ee kara dhalada uga bilaaba waxaa lagu leeyahay hadalkan isagoo maka jooguu yidhi marka ayikhira soo degtay kalaa lain lam yantahi lanasfacan min naasiyati naasiyatin kaadibatin khaati'a markay soo degto aayaddii loo sheegay buu yidhi maxamed ma wuxuu gaaray heeru aniga ii cagajuglaynayo wuu og yahay maka gudaheeda acaza minii walaa akram yuusan joogin nin iga magac iyo qiimiya muuna badan makama joogo wuxuu igu goodinayaa haddaan doono berri subaxdii farda tin yara iyo wiilal aan weli gar ka soo bixin baan maka ka soo buuxina see buu aniga iigu goodiya kolka casiis iyo kariimkuu isku sheegay ayaa xagga loogu dhihi doonaa markaasaa laleeyahay geediisa quumka uu ku sheegayey timir burcad lagu cunay yuuq dhadhami geedii waa waa shajaratu zaquum hadday tahay burcad lagu daray timir iyo haddii kale cadaabka noocan oo kale ah min ashaddi anwaaci ilcadaabi wey sababta nafsaani naftaa la dilaya jismigii naartii baa quwaaxayso biyo kulul baa lagu subay oo cadaab buu ku jiraa kolkaa macnawiyaadkaa laga dilayaa kolka cadaabka muhiimkaa waa hadal xumada iyo goodiga iyo sida loola hadlaayo zuq dhadhami innaka adiga anta adiga alcasiiz waa adigii lahaa sharaf baan leeyahay alkariim waa wanaagsanahay waa adigii lahaa ee haddaad wanaagsan tahay bal waxaan wax ka arag inna haada cadaabkaa markaa loo tilmaamay maakii waaye kuntum aad ahaan jirteen bihi cadaabka tamtaruna kuwa shakiyow ina shajarata zaquum geedka zaquuma geedkiisa tacaamul asiil ka dembiga weyn cuntadiisii wey kalmuhlii wadal bay lamid tahay yaqli waa uu kala filbutuuni caloosha gudaheeda ka qalyilxamiim biyaha shubaalinaya say u karaa khuduuhu qabtaa malaa'igta lagu yiraa afiimkii factiluuhu jiida ilaa sawaa'i iljaxiim jaxiimo dhexdeedii u jiida suma subuu shuba fowqa ra'sihi madaxiisa korkiisa min cadaabiilxamiin biyaha kulul korkiisa ka shuba waxaad tidhaahdaan duq biyahan kulul dhadhami innaka adiga anta adiga alcasiizu nin qiimi badan baa tahay saad isku sheegtay alkariimu wanaagsan saad isku sheegtay yaa tahay waa kuka inna haadaakan maa kii weeye kuntumaad ahaateen bihi maaga tamtaruuna kuwa shakiya cadaabkaad diidayseenna waa kana kolka markii mujrimiinta iyo ciqaabkoodii la sheegay waa tarhiib waxa wax laga cabsooda oo laga cararo wey tarhiibkiina arag mujrimiin iyo mutaqiin ilaah dadkii ka baqay ee ku xirmay ee alkufru walmacaasi iska ilaaliyey iyo waxa loogu talagalay dhegayso ina almutaqiin dadkii is ilaaliyey fii maqaamin qoladiina meeshay ku jireen waa ogey kuwan fii maqaamin guryo gudahood bay ku sugan yihiin guryahaasoo amiinin guryo wax looga baqoo dhan ma jira geeri baan jirin gaboobid baan jirin geedi baan jirin dumid baan jirin tuugaan jirin cunto la'aan baan jirin xanuun baan jirin kolkaa wixii guri looga cabsan jiray dhammaantii amiin aamin bay ka yihin kolkaasaa maqaamkii la iniin fasiray oo la yidhi fii jannaatin guryo iyo beere gudahooday ku sugan yihiin wa cuyuunin ilayaal burqanaya dhar ahaan yalbasuuna waxay xirtaan min sundusin xariir jilicsan oo layloona iyo waystabraqin xariir adagoo kaaki a mutaqaabiliin way isku hor jeedaanoo nina ninka kale qadaadkiisa ma arko oo sariiraha la wareegaysa kadaalika xaalkoodu waa sida xaggii haweenka wasawajnaahum waxaan ku darnaa bixuurin gabdha cadcad ciinin indha waaweyn yadcuuna waxay dabadeed u yeertaan fiiha jannada gudaheeda bikulli faakihatin raaxa dhammaanteed aamini iyadoo faakihadana inay dhammaato waa ka aamin inay xanuun iyo jiro ka qadaanna waa ka aamin meesha laguma jirado laa yaduuquuna haddana macnawiyaadkooda sida loo dhisay arag laa yaduuquuna dhadhamin maayaan mutaqiinta fiiha jannada gudaheeda almawta geeri ila almawta geeri al-uulaa horraysay fi dunyaa ay ku soo dhinteen maahaane geeri labaad ma jirto wawaqaahum tanna bishaarada arag sida eebba u caymiyey wawaqaahum mutaqiintii allah dhowray cadaawal jaxiim oo kolka mu'miniinta taqiya kayr bay leeyihin mu'min taqi ahna waa jira oo aad isu ilaaliya mid iska mu'mina asaan is ilaalinna waa jira idan midkaan taqigaa jahannama ma arko laakiin midkaan mu'minkae khayru taqigaa xagga inta lasoo mariyo oo mijaha loo guduudiyo markii lasoo hufo gafkuu galay laga gooyo inuu meeshaan yimaadaan laga yaabaa laakiin kuwan waa waqaahum cadaabaljaxiim mutaqiintii waxaa la yidhi ma arkayaanba ag mari maayaan mana arkayaan mana ku dhici kartaba wa waqaahum ilaah baa mutaqiinta ilaaliyey cadaabaljaxiim jaxiimo cadaabkeedii ayaa eebbe ka ilaaliyey wuxuuna uga ilaaliyey fadlan deeq min rabbika rabbigaa xaggii uu uga deequ uga ilaaliyey daalika ka oo laga badbaado jaxiimo laguna gacan dhigo janni iyo wamaa fiiha huwa kaasa alfawzu liibaana alcadiimu weyn fa innamaa wax kale maaha yasarnaahu qur-aankii fudaydinay bilisaanika adiga rasuulka carabkaaga iyo lugadaada carabiyada ayaanu ku fudaydinay oo lisaan inta loo isticmaalaa waxaa ka mida luqada bilisaanin carabiyi mubiin oo kale kolkaa luqadaasuu ku yimid waxaana luqada qur'aanka loogu keenay lacallahum qoreesh mudnaantooda yatadakkaruun inay waansamaan ayaa qur'aanka carabi looga dhigay haddayse waansami waayeen fartaqib halaagga iyo dabargoynta lagu samayn doono sug haddaad rasuulkii eebba tahay innahum iyagaba murtaqibuun adiga halaaggaagay sugayaan bal in fikraddooda ay meel marto iyo amalkooda iyo inuu amalkaaga meel maro adna iska sug iyana halaagaagay sugayaan ina almuttaqiin dadkii alla ka baqay fii maqaamin aqalla gudahood bay ku sugan yihiin aqallahaasoo amiinin qoomsimaad dhammaantii ka aamin oo ka nabadgalay fii jannaatin beerayaal gudahood bay ku sugan yihiin wa cuyuunin ilayaal burqanaya yalbasuuna waxay xirtaan min sundusin xariir jilcan iyo waistabraqin xariir adag haddii la doono waa la ysku tolayaa labadood oo ta jilcanna jidhkaa la xijinaya ta adagna korkaa la marinaya ama midba gaar baa loo qaadanaya mutaqaabiliin kuwa iska horjeedo wey sariirtaa la wareegaysanaysa nina ninka kale qadaadka tusi maayo kadaalika xaaladdoodu waa sida wasawajnaahum waxaan ku darnaa bixuurin naaga cadcado iinin indha waaweyn yadcuuna waxay dalbadaan fiiha jannada gudaheeda bikulli faakiha midho kulligii bay dalbadaan aaminiin inuu midhaha dhammaado amay qoonsimaad iyo jirro ka qaadaan iyagoo ka nabadgelaya laa yaduuquuna mutaqiintu ma dhadhamiyaan fiiha jannada gudaheeda almowta geeri ila almowtata aluulaa geeridii adduunkay ku soo dhinteen ay meesha ku yimaadeen maahaane wa waqaahum eebbaa mutaqiinta ilaaliya cadaabaljaxiim jaxiimo cadaabkeeda ee kuwii dembiga badnaa lagu jiidjiidayey iyaga allah ka ilaaliya ma agmarto fadlan deeq eebba weeye min rabbika rabbiga xaggii ayay deeqdaasu uga timid inay waxaa qiimiga badan gacanta ku dhigaan jaxiimana ka badbaadaan daalika fadligaa alla ku galladaysay huwa isaga ayaa alfawzu liibaana alcadiimu weyn fa innamaa wax kale maaha yasarnaahu qur-aankii sahalnay wax ka fudud ayaa qur'aanka alla waayey lafdan wa macnan fudaydkiisii wuxuu gaaray inay carruur yaryar oon caqligoodii gaarin oo toddoba jir ah ay dusha ka qabtaan qiimigiisii haddii halla furta la yidhaahna sahalka waa aragteen kolkaa waa wax minallaahi ka yimid wa ilaa haddaan eebba sahlin wax lagu qiimeeya lama arko adduun korkii wax yaal oo ku qiimaha ma jiro waa kalaamullah waa sifa min sifatillah laakiin eebbaa si walba u sahlay wuxuu sahlay barashadiisii wuxuu sahlay ujradiisii intaasaa iskoolkii laga bixinayo laakiin macallinka markuu ilmaha qur-aanka u dhammeeyo baa neef la siinayo ujradiisii baa sahlan oo qiimigii lagu furanayaa sahlan oo barashadiisii baa sahlan allahna sida ka yeelay wasadaqa allaahu fii qowlihi walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakirin fa innamaa wax kale maaha yasarnaahu qur-aankii fudaydinay bilisaanika luqadaadaanu ku fudaydinay lacallahum mudnaantooda quraash yatadakkaruun inay ku waansamaan fartaqib dabargoyntooda sug innahum iyaguba murtaqibuun adiga geeridaaday sugayaan wallaahu aclam